بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الميزان الصرفي إذا حل في الكلمات الموزونة xadف waxaan hore usoo qaadanay ficilka hulaaثiga ah sida loo miisaamo waxaan dhahnay xarafka ugu horeeya waxaa lagu aadiyaa fa xarafka labaadna cayn xarafka saddexaadna laam waxaana lagama maarmaana markaa wasanka kelimada aasaar ee xarakaadkeeda inaa ictibaarido oo aa fiirido xarakaadkaas si aa u siido xuruufta aad wax ku miisaamee oo fa iyo cayn iyo laamah marka fa iyo cayn iyo laam waxay qaataan xarakaadka kelimada aa rabto inaa miisaanka saarto xarakaadkaasay qaadanayaan markaas kelimadu waa fayoobeed waa nabad qabtay hadda waxaan qaadanaynaa kelimadii wax la miisaamayo oo ah mawsuunkii haddii xadaf uu galo wax ka mida hadday go-aan see loo miisaamaa waxaan hore usoo qaadanay waxay ahaayeen kelimadii haddii ay nabad qabto taam ay tahay haddii xadaf uu galo oo wax laga jaro see loo miisaama haddaan qaadanaynaa idaa xudifa haddii laga jaro min alkalimaati almawsuunati kelimaadka la miisaamaa haddii laga jaro xarfun hal xaraf haddii laga jaro ow akharu ama hal xaraf wax ka badan haddii laga jaro fa ina almiisaana miisaanka yuxdafu minhu asagana waxaa laga jaraa maa yuqaabilu waxa ku aadan yacni xarafka ku aadan almaxduufa kii la jaray minhaa kelimaadkii mawsuunka ahaa minhaa min alkelimaati almawsuuna kelimaadkii mawsuunka ahaa wixii laga jaray xarafka ku aadan ayaa laga jaraa wasanka ama miisaanka waxaan hore usoo sheegnay kelimaadka mawsuunka iyo miisaanka xuruuftiisu inay xaraf xaraf isugu aadan yihiin soo ma aha fa'da xarafka ugu horeeyaa ku aadan cayntana xarafka labaad laamtana xarafka saddexaad kelimadii marka miisaanka la saaraayey haddii xarafka ugu horeeya laga jaro miisaankana fa'daa ka jaree haddii xarafka labaad uu go'o miisaanka ayaa ka goynee caynta xarafka saddexaad ee kelimadii mawsuunada ahayd hadduu ka go'o miisaankana waxaa laga goynaa laamta haddii ay nabad qabaanna labadooda waa isla isla nabad qabaayaan laakiin kelimadii mawsuunadeeda hadduu xadaf galo miisaankiina waa inuu xadaf galo asagana idaa xudifa haddii la jaro min alkelimaati almawsuunati kelimaadkii miisaanka la saaraayey xarfun xaraf haddii laga jaro oo agtaru ama ka badan fa ina almiisaana miisaanka yuxdafu minhu asagana waxaa laga jaraa maa wixii yuqaabilu ku aadan almaxduufa kii la jaray minhaa kelimaadka mawsuunadaa kii laga jaray waxa ku aadanaa la jaraa aan marka idin siiyo miihaal tusaale calima haddaan rabno inaan wasan saarno wasankeedu muxuu yahay facila caynta yaa ku aadan fa'da laamtana cayn miimtana laam saasay nagu kala aadan yihiin tusaale ahaan haddii miimtu ay go'do caalima soo ma ahayn miimtiyaa go'dee waxaa kuu soo hartay cali bes markaasaa waxaa lagu yidhi cali wasan saar dhihi maysid wasankeedu waa facila maya wasankeedu facila ma aha cali wasankeedu waa faci waa inaa saas dhahdo miimtiisa u kama goyin kelimadii mawsuunada ahayd kelimada mawsuunada ah miimteedu bacdamaa ay go-day miisaankana miimta wixii ku aadanaa waa in laga jaro oo ah laamta ilaa miimtii laamta isku aadanaayeene marka cali wasankeedu muxuu noqonaa faci haddii ay go-do caynta oo liima ay kuu soo harto calima soo ma ahayn liima wasan saaraa lagu yiri wasankeedu maxaa dhehaysaa ciila waa inaad dhahdo haddii laamtu ay go-do oo ay kuu soo harto cama wasankeedu muxuu noqonaa fala cama wasankeedu waa fala ilan laamtiyaa go-day laamta hadday go-do waa inaan caynta jarno cayntaa ku aadaneede mafhuum soo ma aha saasay isla noqonayan marka mihaalun tusaale qul wasnuhu wasankiisu ful waayo wa asluhu asalkiisuna qawaala uu ahaa waxaan rabaa marka inaan idinku baraarujiyo kelimadu marka hore oo ay asalka tahay yacni markay dhammaystiran tahay xarakaadkeeda mar kasta xuruuftan saarnaan maayaan markii xadafka uu galo oo tusaale ahaan haddii kelimadan markeedii hore facala ay ahayd markay nabad qabtay xadafka marka uu galo facala sii ahaan maydo oo xarafka hore kor dhignaan maayo kan labaadna kor dhignaan maayo wahaakada saas sii ahaan maydo mihaalkaana aana u daliila qaala markeedii hore waxay ahayd qawala markeedii hore qawalay ahayd qaafka waa kor dhigan yahay wawduna waa kor dhigan tahay laamtuna waa kor dhigan tahay qaafka marka yaa ku aadan fa'da wawdana yaa ku aadan caynta laamtana yaa ku aadan laam ayadoo sidaas ahaa wawdii la gooyey markaasaa waxaa la yidhi qul qaaf iyo waaw iyo laam markeedii hore soo ma ahayn qul maxaa go-an ma taqaanaa wawdii wawdii waa go-an tahay qaaf iyo laam keliyaa haysataa laakiin ogow qaafkaan hadda godan markii hore oo uu nabad qabay ma godnayn waa kor dhignaay hadda markaa wasan saarayno waxaan leenahay qul wasankiisu waa ful waa inaan saas dhaanno ilaan qaafkan fa'diyaa ku aadan soo ma aha fa'da waa inaan keenno laamtaana laamtiyaa ku aadan maxaa naga maqan waawdii waawdayaa ku aadan ay cayntiina waa inaan goyno marka waxaa noo soo haray qaaf iyo laam qaaf iyo laamkaan fa iyo laamsoo kuma kala aadana xarakaadkooda marka waa inaan fa'da iyo laamta siino qaafku muxuu xarakaysan yahay waa godan yahay waa inaan fa'da godno laamtan maxay xarakaysan tahay waa reeban tahay laamtan waa inaan reebno mafhuum soo maaha mihaal tusaale qul wasnu wasankiisu ful waay wa asluhu markiisii horena qawala u ahaa mihaalun aakhar tusaale kale bic wasnuhu wasankiisu fil waay wa asluhu markiisii horena bayaca u ahaa baaca markeedii hore oo ah wuu iska gaday waxay ahayd bayaca bayaca wasan hala saara haddii la yidhahdo maxay noqonee facala ayadoo sidaas noo ah ayaa ya-dii la gooyey ya-da marka la gooyo miisaanka maxaan goynaynaa asagana caynta ilaan ya-dii caynta waa isku aadanaayeene ba-dii waxaan ku aadinaynaa marka fa cayntiina waxaan ku aadinaynaa laam xarakaadkoodana waa inaan siino fa'da iyo laamta bic calaa wasni fil waa inaan dhahno markaa bic calaa wasni fil waa inaan saas dhahno mihaalun aakhar tusaale kale ra wasnuhu wasankiisu fawaay wa asluhu asalkiisuna ra'aya kelimada ah ra'aa wuu arkay markeedii hore waxay ahayd ra'aya ra'dan yaa ku aadan fa hamsadana yaa ku aadan caynya'dana yaa ku aadan laam ra'aa ficil amarkeedu waa ra arg qul soo ficil amar uma ahayn qaala ila waa ficilkeedii amare bicna waxay ficil amar u ahayd baaca marka ra'aa ficilkeeda amar waa ra arg kelimaadkii asalka ahay ra'da keliyaha nooga soo hartay markaan miisaan saarayno wasankeedu waa facala maan dhahaynaa maya maxaa naga maqan hamsadii ya-dii baa naga maqan yihin hamsada ya-da yaa ku aadanaay cayn iyo laam waa goonaynaa ra'daan marka waxaa ku aadan fa'da xarakadeedana waa siinaynaa ra calaa wasni haye fa bas ra calaa wasni fa mihaalun aakhar tusaale kale qi wasnuhu ci wa asluhu asalkiisuna waqaa u ahaa waqaa waa ilaaliyey waaye wuu dhowray wawdan yaa ku aadan fa qaaftana cayn alifta u dambayda oo asalkeedu ya ah ilaan waqaa markeedii hore waqaa ya ay ahayd ya-daasna yaa ku aadan laam ficilkeeda amar wuxuu ku imaanaa qi waxaa leedahay qi nafsaka min cadaab illaah naftaada cadaabka ilaahay ka ilaali jamaaco markay yihiinna waxaa leedahay quu anfusakum ahliikum naaran qi nafsak naftaada ilaali waayo qi calaa wasni haye qi calaa wasni ci ilaan waawdii waa maqan tahay fa'da waa inaan tuurno yaadiina waa maqan tahay laamta waa inaan tuurno qaafkaana noo soo haray qaafkaan marka soocayn kuma aadana shaqalkiisana waa inaan siino qi calaa wasni maxaa leedahay ci aa leedahay labadan miihaal oo ugu dambeeya oo ra iyo qi ah waxay miihaal u yihiin kelimadii mawsuunada ahayd oo laba xaraf laga jaray kuwii hore oo qul iyo bicna waxay miihaal u yihiin kelimadii mawsuunada ahayd oo laga jaray maxay hal xaraf idan mawsuunka hal xarafna waa laga jari karaa laba xarafna waa laga jari karaa mar kasta laakiin wixii la jaray wixii ku aadanaa waa inuu asna maqan yahay mafhuum soo maaha intaa kaas intaasaa waa gudbaynaa almujarad wاlmasiidu min alafcaal mujaradka iyo masiidka afcaasha ah yanqasimu اlficlu ficilku wuxuu u qaybsamaa ilaa mujaradin mujarad iyo wamasiidin fiihi iyo masiidu fiihi falmujaradu mujaradku huwa aladii waa midka xuruufuhu xuruuftiisu kulluhaa dhammaanteed asliyatun ay asal tahay ficilkaa wuxuu u qaybsamaa mujarad iyo masiid mujaradka macnihiisu wuxuu yahay ficilkan xuruuftiisa oo dhan waa wada asal xuruuftiisa oo dhan waa wada asal wax dheeraada kuma jiraan haddii la yidhaahdo ficilkan waa masiid macnaheedu wuxuu yahay xuruuftiisii asalka ahayd xuruuf ka dheeraaduhu wataa masiid macnaheedu waa mid wax lagu kordhiya waayo xuruuf zaa'id ah ayaa la socota xuruuftaas la socota halxa buu noqon karaa labuu noqon karaa saddexuu noqon karaa marba haddii xuruuftiisii asalka ahayd wax ka dheeraada u wato waxaa la yidhaahdaa masiid xuruuftiisii asalka ahayd keliya hadduu watana maxaa la yidhahdaa mujarad tusaale hadda kharaja waxaan leenahay waa mujarad ha iyo ra iyo jiim waa asalkii waayo haddii laakiin akhraja aan dhaho mujarad miyaa mase waa masiid masiid ilaan xuruuftii asalka ayd wax ka dheeraada ayaa meesha yaalla waxa ka dheeraadkaa maxay yihiin hamsada awalka taalla mafhuum soo maaha yakruju haddaan dhahana masiid miya mase mujarad masiid maxaa masiid loo leeyahay yadaa dheeraad ku ah saas daraaddeed waxaa la yidhahdaa ficilka mudaaric xuruuftiisa awalka ah oo xuruuftu xuruufu anaytu ah waa zawaa'id soo maydaan arag waa ficilka ku bilowda xaraf ka mida xuruufu anaytu ee zawaa'idda ah ilaan asalkii ya-daan kuma jirin amsadaan kuma jirin nuuntaan kuma jirin ta'daan kuma jirin asalka kharaju ahaa falmujaradu falficlu lmujaradu ficilka mujaradka ah huwa aladii waa midka xuruufu xuruuftiisu kulluhaa dhammaanteed asliyatun asal ay tahay waalxarfu lasliyu xarafka asalka laa yasqutu min alkelimati kelimada kama dhaco mihaalun tusaale bacuda bacuda macnaheedu waa fogaaday waaye ficilkaas maadiga ah saddexdiisaas xaraf waa wada asal ba iyo cayn iyo daal waa ficil mujarad ah waxaa lagu yaqaanaa ficilka mujaradka ah xuruuftiisa asalka ah inaysan dhicin ilaa cillo tasriifi inay gasho maaane cillo tasriifi hadday gasho waa dhici karaa laakiin cillo tasriifi haddaysan ku jirin xuruufta asalkaa uma dhacdo xuruufta dheeraadka laakiin waa iska dhece oo mararka qaar waa laga tegi karaa abcadda haddaan dhaho hamsadu sow dheeraad ma aha hamsadaas waa iska dhaafi karaa oo bacudaan dhihi karaa waa fogaaday soo kama aanan tegin laakiin ba iyo cayn iyo daal ka tegi maayo mar kasta haddaan dhaho bacuda xuruftii asalkahayd waa jirta abcadda haddaan dhahana saddexdaas xaraf oo ba iyo cayni daalka u fiirso mar kasta way la soconayaan bacudda haddaan dhaho waan wataa soomaa saddexdoodii abcadda haddaan dhahana ma wataa mise ma wato baacadda haddaan dhahana tabaacadda haddaan dhahana ibtacadda haddaan dhahana istabcadda haddaan dhaho iga dhici maayaan marka lakiin kuwa kale waa dhacdhacayaan u fiirso saddexdaas xaraf laakiin mar kasta way la soconaya ilan waa asalkii wاlmasiidu fiihi kan wax lagu kordhiyeyna huwa aladii waa midka fiihi dhexdiisa xarfun zaa'idun xaraf dheeraada u ahaaday oo aksaru ama ka badan ficilka xaraf dheeraada ama ka badan ay ku jirtana waxaa loo yaqaanaa masiidun fiihi wاlxarfu zaa'idu xarafka dheeraadka yasquطu min alkelimati kelimada waa ka dhacaa waa iska hara asagu misaal tusaale abcada maxaa dheeraad ah hamzada baacadda markaan dhaho hamsadii ma wataa mase waa iga hartay waa iga hartay laakiin haddana xaraf dheeraada a ii soo korray oo ah alifta alifta haddana waa iga dhacee u fiirso tabaacada laakiin waa ila socotaa weli hamsadiiyaa laakiin weli iga maqan soo ma aha laakiin saddexdan xaraf oo asalka ah iga hari maayaan ayib tabaacadda hadda taada ku jirtaa ma asalaha mase waa dheeraad dheeraad markaan baacadda dhaho taadaas ma iga hartay mase waa ila socotaa waa iga hartay laakiin ba iyo cayn idaa laga hari maayaan waa ila socdaa mar kasta wاlficlu اmujaradu ficilka mujaradka ah wاlficlu اlmujaradu ficilka mujaradka ah qismaani waa laba qaybood hulaaثiyun warubaaciyun hulaaثi iyo rubaaci afcaasha waxaan hore usoo marnay inay tahay hulaaثi iyo rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi hulaaثi maxaa la dhahaa midkii saddex araf ka kooban rubaacina yatakawanu min arbacati acruf khumaasina yatakawanu min khamsati acrufi sudaasina yatakawanu min sittati acrufin qaacidadaa marka qabso ficil hulaaثiya meeshaa ku aragto waa mujarad aysan kaa baxsanin ficil hulaaثiya waa masiid adool ayaan lagu maqli ficil hulaaثiya kulluhu mujarad kow soo ma aha ficilka khumaasiga ah iyo ficilka sudaasiga ah waa masiid mar kasta ficil khumaasiya haddaa aragto waa masiid ficil sudaasiya haddaa aragto waa masiid maxaa ku soo haray rubaaciga rubaaciga mujaradna waa ku jiraa masiidna waa ku jiraa qad yakunu mujarada waqad yakunu masiidan fiihi hulaaثi haddaan aragno maxaan leenahay mujarad khumaasi haddaan aragno masiid sudaasi haddaan aragno rubaaci haddaan aragno mujarad masiid labada waa ixtimaalaa kan inuu yaana waa dhici karta kan inuu yaana waa dhici karta wاlficlu mujarad saas daraaddeed marka ficilka mujaradka ah waxaa noo soo hoosgelaa hulaaثi oo dhan iyo rubaaciga qayb ka mid ah marka ficilka mujaradka ah waa hulaaثi ama waa rubaaci intaa muu ka bixi karaa wاlficlu اmujaradu ficilka mujaradka qismaani waa laba qaybood hulaaثiyun mid saddex xaraf ka kooban iyo wa rubaaciyun mihaalu hulaaثi hulaaثiga tusaalihiisu qad taqadama waa soo hormaray ficil hulaaثi oo mujarad ah waa soo hormaray wax badan aan soo qaadanay wa mihaalu rubaaciyi rubaaci mihaalkiisu wuxuu yahay bac saara meeqa xarafuu ka kooban yahay afar xaraf waana wada asal dhammaantood waa wada asal afartaas xaraf waa wada asal see loo miisaama waa ku tegi doonaa haddii ilaa yidhaahdo ba'du waa asal cayntuna waa asal saaduna waa asal ra'duna waa asal waxaan haynaa marka ficil rubaaci ah oo mujarad ah bactara macnaheed waa maxay wuu soo saaray afalaa yaclamu idaa buchira maa fi lquluub waxaa kale oo ka mida daxraja xuruuftaas waa wada asal daalka iyo xaada iyo ra'da iyo jiimka daxraja macnaheedu wuu dildiliyey waay waa dhaadhiciyey waa raariday wاlficlu hulaaثiyu ficilka hulaaثiga ah kulluhu gebi ahaantiis mujaradun waa mujarad ficil hulaaثiya meesha ku aragto waa mujarad wamaa kaana fowqa rubaaciyi wuxuu rubaaci ka sarreeya oo min alafcaali afcaasha ah fahuwa masiidun fiihi waa masiidun fiihi wixii rubaaci ka koreeya oo ficil ah waa masiid maxaa rubaaci ka koreeya maasidaas wاlficlu الrubaaciyu ficilka rubaaciga ah yakunu mujarada mujarad waa noqdaa wayakuunu masiidan fiihi masiidu fiihina waa noqdaa ficilka rubaaciga labadaba waa noqon karaa labadaba waa ku suuro gashaa ayb almiisaanu sarfiyu miisaanka sarfiga lilficli الrubaaci ee ficilka rubaaciga ah waxaan hore usoo barannay ficilka hulaasiga ah sida miisaanka loo saaro waxaa lagu miisaamahan dhahnay fa iyo cayn iyo laam ficilka rubaaciga ah ee mujaradka ah aan ka hadlayna hadda ogaadaya ah maxaan ka hadlaynaa ficilka rubaaciga ee mujaradka ah masiidka ka hadli mayno hadduu masiid yahay sida loo miisaamo waa noo imaan doontaae ficilka rubaaciga ee mujaradka markaa rabta inaad miisaan saarto waxaa ku miisaamee fa iyo cayn iyo laba laam fa iyo cayn iyo laba laam tusaale bac dara markaa rabta inaad miisaan saarto afar xaraf soo kama koobnaa fa iyo cayn iyo hal laam ma lagu miisaami karaa maya ilaan miisaanka iyo mawsuunku waa inay isla xuruuf eg yihiin xarakaadkana waa inay isleeyihiin hadduu afar ka kooban yahay saddex laguma miisaami karo masna afar uu baahan yahay marka waxaan ku miisaamaynaa fa iyo cayn iyo laba laam xarafka ugu horeeya ba'da bactara waxaa loo yaqaanaa faa'u lkelima xarafka labaadoo cayntaana waxaa loo yaqaanaa caynu lkelima xarafka saddexaad oo ha'da ahna waxaa loo yaqaanaa laamu lkelima alulaa ilaan laba laama meesha taalle markii laakiin hulaasiga ah laamulkelima bisaan dhahaynay hadda maxaan leenahay alulaa ra'dana waxaan u naqaanaa laamulkelima athaaniya marka ba'du waa faaulkelima cayntu waa caynulkelima sa'du waa laamulkelima alulaa ra'dana laamulkelima athaaniya afartooda waa ku kala aadinaynaa isku xarakana marka waa inaan siino bac tara ba'da fa ku aadi cayntana cayn ku aadi ta'dana laam ku aadi ra'dana laam ku aadi isku xarakana sii bactara calaa wasnaaye faclala dirhamun waxaa la rabaa wasan in la saaro aye dirhamun wasankeed ficlalun faclabun aa la rabaa wasan in la saaro faclalun saasay noqonee haye duxrija aa rabaa wasan in la saaro fuclila saasay ku noqonee waxaa la rabaa in wasan la saaro qimad run qimad run waa wana wada usuul ficallun saasay ku noqonee qimad run ficallun saasay ku noqonee mafhuumaho wa miisaanu lficli arubaaci ficilka rubaaciga miisaankiisa ficilka rubaaciga oo mujaradkaan ka wadnaayaa wa miisaanu lficli arubaaci alfa walcayn waa faya cayn walaamaan iyo laba laam wa yucطaa waxaa la siinaa xuruufu lmiisaan miisaanka xuruuftiisa waxaa la siinaa maa lixuruufi lkelima almawsuuna kelimada mawsuunta ah xuruufteeda wixii u sugnaaday oo min xarakaatin xarakaad ah iyo wa sakanaatin sakanaad ah xarako iyo sukuun kelimada mawsuunta waxay leedahay waxaa la siinaa miisaanka xuruuftiisa oo ah fa iyo cayni labada laam mihaalun tusaale bac tara wasnuhu wasankiisu wuxuu yahay faclala saasaa loo miisaama bac tara faclala wallahu aclam markaas ka joogo